fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa habeennimo axada oo bisha agoosta ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka ay tahay afar waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com saacadda afrikada bari xaggiina waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed caawa iyo dunida qodobada aan idinkugu hayna waxaa ka mida saraakiil la sheegay in loo xiray dayicii keenay weerarkii ka dhacay xeebta liido laakiinse jekboyntiga macnaheeda ma aha inuu jekboyntiga wax kuu celinaya isbaaro meesha waa la dhigi karaa laakiin kuwalitiga iyo kartida maxuuahay askarta meesha joogto ayay ku xidhan tahay askarta ma yihiin kuwo kuwaliti leh oo ilaalin kara muxuu ahaye amniga muwaadiniinta muxuu ahaye xeebta liida habeenkii ama maalintii muxuu ahaa
waxaa sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku aadan xaaladda ammaan ee muqdisho kadib weerarkii xeebta liido
alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horey dhan waa ka hormarayba waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdheheen see ku keentaa laygu dhahayno waxay weydiinaa istraatijigaaga waa maxaa kuma laho saasay igu dheheen adi istraatijigaaga waa maxaa ani istraatiji ma ah ciyaalkayga xataa waxaa waaye saaxiibadood ilaa meeshaanay kula dhasheen moogtaa
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabdho caanka ahaa barta tigtogga oo ay maxkamadii ku xukuntay magaalada muqdisho sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan guud ahaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ugu yaraan shan iyo toban qof oo falastiini ah ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo ciidamada israa'iil ay sabtidii shalay ahayd ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaala magaalada gaza oo ay degganaayeen qoyskaasi barakacayaasha ah duqayntaasi ayaa dhacday saacado un kadib markii xamaas ay sheegtay in laba weerar oo cirka ah ay israa'iil ka fulisay dhulka ay haysato ee daanta galbeed laguna dilay sagaal ka mida dagaalyahanadeeda oo uu ku jiray sarkaal sare milatariga ah israa'iil ayaa sheegay in weerarkoodii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahano ka tirsan garabka milatari ee xamaaskaasi oo maraya meel u dhexaysa magaalada waxaa la yidhi u dhow magaalada tulkaram waxaa bayaan ka soo baxay xamaas lagu sheegay in mid ka mida dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada dulkaram halka kooxda islaami jihaadna ay iyaduna sheegtay in afar ka mida dagaalyahanadooda lagu dilay weerarkaasi duqaynta kaleete gaza ayay israa'iil ku beegsatay xaafadda ridwaan ee bartamaha gaza israa'iil waxa ay sheegtay in iskuul ay duqaysay uu xarun u ahaa howlgal uu xamaas halkaasi ay ka wadeen xamaas ayaase arrinkaasi beenisay bayaan deg deg ah oo muwaadiniinta ajaanibka ah ku wajahan ayaa loo jeediyey dadka ku dhaqan lebnaan iyadoo ay soo kordhayso tirada tan iyo markii axadda maantayta a walwalka laga qabo xiisadda halkaasi iyadoo faransiiskuna uu ka degay in xaaladdu ay aad u kacsan tahay iiraan iyo xulafadeedana ay u diyaargaroobayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen dilal rag caan ah oo israa'iil lagu eedeeyey inay geysatay dilkooda dhaqdhaqaaqa xisbullaahida ay taageerto iiraan ee lubnaan ku sugan ayaa tan iyo markii gantaalka gaza uu ka qarxay bishii oktoobar ee sanadkii ina dhaafay waxa ay wadeen duqeymo ay ku tuurayaan israa'iil milatariga israa'iil ayaa sheegay in soddon madfac oo laga soo riday dhinaca lubnaan hawada lagu qarxiyey sida warkan lagu sheegay waxaa israa'iil ay u diyaargaroobaysaa in ay qaado guluf ka dhana kooxaha ka soo horjeeda oo ay ku sheegeen inay yihiin xisbullaahida lubnaan iyo sidoo kaleeto xamaas iyadoo dhanka kaleetana ay ku jirto feejignaan ay kaga jirto dhankooda sidii ay weeraro ay soo qaadaan ay uga hortegi lahayd dhakhaatiirta iyo booliiska ayaa sheegay in laba qof lagu dilay axaddii weerar mindi ahaa oo ka dhacay agagaarka magaalada tal aviv ninka weerarkaasi dilka geystay ayaa ahaa falastiini kasoo jeeda daanta galbeedda la haysto ayadoo booliiskuna ay markaasi arrintaasi ka aamuseen waxaana loo ogolaaday in isbitaalada iyo kooxaha gurmadkuba ay ka hadli karaan oo dadkaasi dhaawacyadooda la dhigay saraakiisha dalka ukraine ayaa sheegay in afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ay markaasi quusiyeen mid ka mida maraakiibta dalka ruushka laga leeyahay waxaana ay duqeeyeen garoonka diyaaradaha ee ruushka ruushka ayaa sheegay in ay u diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn ukraine ay sidoo kaleeta soo garaaceen guri dabaq ah oo ku yaala halkaasi waxaana ku geeriyooda hal qof ah korarka weeraradan tan iyo bishii luulyo ayaa kusoo beegmaysa xilli ukraine ay cadaadis ku saarta xulifadeeda si ay markaasi u oggolaadaan inay adeegsadaan gantaalada ridada dhaadheer si ay u duqeeyaan bartilmaameedyadooda waddanka ruushka maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa ku wajahan gobolka bariga dhexe iyo deegaanada ku dhow dhow si ay u xoojiyaan difaacooda iyo taageerada maraykanka ee israa'iil iyada oo laga cabsi qaba in iiraan ay ku qaado israa'iil weeraro argudasho ah oo ka dhan ah dilkii gudaha tahraan loogu geystay ismaaciil haniye hogaamiyihii saddexaad ee siyaasadda xamaas ee la dilo xogayaha difaaca maraykanka leon aston ayaa goor dambe oo jimciya ah waxa uu saxeexay amar ku saabsan in saanad iyo awood militari oo dheeraad ah la geenayo bariga dhexe iyo qeybo ka mida yurub kadib markii iiraan iyo xulifadeeda sida ay yidhaahdeen ay gobolka ku sheegeen inay ka qaadi doonaan tallaabooyin aargudasho ah oo deg deg ah tallaabooyinka uu maraykanku qaadayo wakhtigan waxaa ku jira inuu gobolka bariga dhexe uu u diray markab weyn oo kuwa diyaaradaha xama xambaaro ah oo la yidhaahdo u s s abraham lincoln oo ay la socdaan maraakiibta ciidamada badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay ridaan gantaalada ridada dhaadheer intaasi waxaa dheer in maraykanku uu ciidamo dheeraada u dirayo gobolka si uu markaasi gobolka u geeyo awood difaac oo gantaalada dhulka laga soo ridi karaa arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa kadib wadahadal dhinaca telefoonka oo dhex maray wasiirka difaaca ee maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa washington aan ku bilowna eh dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan iyo kuwo lagu eedeeyey inay dayac amni sameeyeen sidoo kaleeto madaxda sare ee dowladda ayaa xaqiijisay in wixii hadda ka dambeeya aan la aqbali doonin dayaca dhinaca amniga ah oo sabab u ah in dad badani ay waxyeella soo gaarto warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyahayaga cabdicasiis
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu tilmaamay in la xiray saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo sameeyey dayac dhinaca amniga ah kadib weerarkii ka dhacay xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir tirada dhimashada ayaa lagu sheegay in ka badan soddon ruux in kale oo ka badan lixdan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo markii hore ku bilowmay qof isqarxiyey islamarkaana uu ku xigay weerar toosa oo kooxda shabaab bay ku qaadeen goobtaasi oo ay ku sugnaayeen dad fara badan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo gaaray cisbitaalada muqdisho ayaa markii uu ku laabtay xafiiskiisa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay qaaday tallaabo cad taasi oo ujeedadeedu yahay in laga daba tago islamarkaana xisaabtan dhinaca amniga ah la sameeyo dowladdu ma sheegin tirada saraakiisha iyo askarta la qabtay magacyadooda iyo sidoo kale halka ay ka howlgalayeen intaba laakiin waxa ay dowladdu sheegtay in uu jiray dayac dhinaca amniga ah sidaa darteedna la qabqabtay askartan iyo saraakiishii dhinaca ammaanka ka shaqaynayay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay jiraan dad kale oo baaritaano lagu samaynayo oo la daba socdo islamarkaana amniga wixii hadda ka dambeeya lagu xisaabtami doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maalinta beriya waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco isku soo bax ballaaran oo ay samaynayaan dadka deegaanka iyo weliba madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya isku soo baxa ayaa ka dhici doona xeebta liido oo ah halka uu ka dhacay qaraxii dadka fara badan ay ku dhinteen iyo weerarkii kooxda shabaab ay ku qaadeen dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay markan sheegtay inay ka go-an tahay in wax badan ay ka samayn doonto isbeddela dhinaca ammaanka islamarkaana lagu xisaabtami doono laakiin dadka ku nool caasimadda ayaa dhowraya hadalka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ficilka iyo tallaabada xigta oo la sugayo iyo sidoo kale in saraakiishan iyo askartan la qabtay oo lagu tilmaamay inay sameeyeen dayac dhinaca amniga ah sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in la horgeyn doono cadaaladda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho haddaba qaraxii jimcihii aynu ka soo gudubnay al-shabaab ay ku weerareen xeebta liida oo dhallinyaro markaasi ay ku caweynaysay waxaa weerarkaasi ka dhashay khasaare xooggan haddaba maxay tahay sababta in caasimaddu ay ku soo noqnoqdaan weeraradan iyo qaraxyada noocan oo kaleeta ah sababi kara ama seese looga hortegi karaa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dad ku caweynayay xeebta liida ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi iyo weerarkii daba socday ku geeriyooday dad rayida oo gaaraya soddon iyo toddoba qof iyadoo ay ku dhaawacmeen laba boqol afartan iyo toddoba kuwaasoo shan iyo toddobaatan ka mid ah oo ay ku jiraan kow iyo toban bukaan oo xaaladoodu halis tahay ay iminka dhaawac ahaan u jiifaan isbitaallada magaalada muqdisho haddaba maxaa sababay in caasimadda ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada caynkan oo kale ah sideese looga hortegi karaa axmed cabdulaahi kaboole waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha amniga waxaan u arkaa ujeeddada ugu weyn ee al-shabaab qaraxa u fuliyeen inay tahay runtii in ay ay kala fogeeyaan bulshada iyo dowladdooda taa beddelkeedana ayagu ka faa'iidaystaan waxaana isleeyahay dadka soomaalida ahu waa soo jeedaan waana og yihiin aragtida al-shabaab ee ah dagaalanka iftiinka iyo amniga iyo bidacda caasimadda iyo dadkeeda dhanka kale waxaad mooddaa in xoogaa diyaar garowa uusan jirin ama cashiro aan laga baranin khatarihii hore iyo qaraxyadii horeeto taasoo la rabay runtii in goobaha bulshadu isugu timaado in implementation lagu sameeyo oo aan u baahannahay critical infrastructure protection loo baahan yahay oo qaab lagu soo galo ama ha noqoto ama si aan caadiyayn in loo waardiyeeyo ama c c t v ga lagu badiyo ama booliiska joogtada lagu badiyo arrintaasoo dhan la dabagalaya u baahan tahay iyo in markii khatartu ji marka amnigu waa mar lala tacaalo iyo mar mustaqbalka la odoroso khataraha ay la imaan karaan al-shabaab taasna waxay u baahan tahay dad khubaraha cilmi leh aqoonteeda leh in la howlgeliyo si ay uga garab siiyaan ciidamada bannaanka jooga inventariga ah qorilayda ah iyo ciidamada khubarada iyo istraatijigaas la iswaafajiyo taasaana lagu yaray karaa runtii khataraha ka imaanaya kooxda al-shabaab quburada amniga qaarkood ayaa ku talinaya in la xaqiijiyo tayada iyo aqoonta ciidamada la dhigayo baraha koontarool ee muhiimka ah sida uu ku doodayo korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore nabad sugidda soomaaliya ugu horreyntii horta waxa waaye magaalada waxa waaye si amnigeeda loo sugo jackboint aad iyo aad u fara badan ayaa yaallo gaar ahaan dhinac kasta ayuu liida ka yaallaa laakiinse jackboyntiga macnaheeda maaha inuu jackboyntiga wax kuu celinayo isbaaro meesha waa la dhigi karaa laakiin qualitiga iyo kartida maxuuaha askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay askarta ma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara muxuu ahaye amniga muwaadiniinta muxuu ahaye xeebta liida habeenkii ama maalintii muxuu ahaa wakhtigooda ku qaataan amaba deganba zoonka degan waxa waaye ciidanka sidiisaba waxa waaye laba arrimooduu ku shaqeeyaa waa moral iyo discipline ku shaqeeya midda kaleeto waxa waaye qaarkood waxaa suurtagala inay twenty four hours ay joogaan marka dowladdii uma jeedaan ama saraakiishii uma jeedaan dhibaatada askarta haysato iyo duruufta ka muuqato waxaa looga hortegi karaa in dib u eegid lagu sameeyo askarta loo dhiibaayo muxuu ahay isbaarooyinka ilaalinayo inay noqdaan kuwo muxuu ahaa oo nadiifa oo aan maarata balwad aan lahayn islamarkaasna inuu askariga meesha ku daala ma ahin sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay ama nidaamka ciidamada qalabka sida askariga haddii uu waardiye uu yahay laba saac ka badan ma taagnaan karo labada saac ka bacdi waa la bedelaya mid kalaa bedelaya marka waxa waaya inay maaragtay mas-uuliyadda waxaa dhumiyey oo mas-uuliyaddooda gabay dadka muxuu ahay madaxda ka ah hay-adaha amniga doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa isaguna aaminsan inaan wax darsi ah laga baranin qaraxyadii iyo weeraradii magaalada ka dhici jiray isagoo dhanka kalena dhallinyarada ku booriyey inay cududooda mideeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga magaalada dhowr iyo toban sano ayaa dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed halkaa wada lagu gumaadaya halkaa sistam halkaa dariiqo halkaa waddo mas-uuliyiintii dalkan u dhaartay ama heer amni ha ahaado ama heer siyaasad ha ahaadee weli wax darsiya inayna ka qaadanin baad moodaa arrintaas arrintaasna waxaa tusinayaa weli mas-uul soomaaliyeed inta uu shacabka soomaaliya soo hor istaagay kadib markuu ku fashilmay mas-uuliyaddii loo dhiibtay ma uuna dhihin war raalli ahaada wixii la ii dhiibtay waan idii dhiibateen waan ku fashilmaye xilkiinni wakaamuna dhihin ma aynana dhicin inuu mas-uul soomaaliyeed mas-uulkii ka sarreeyey intuu u yeedho uu dhaho xilkan waad ku fashilantay ee xilkii waan kaa qaaday taasi waxay ii hoggaaminaysaa in aan dhaho dhallinyarada soomaaliyeeday cidna idinma maqno ceelna idinma qodno lixdankii dalkan idinkaa badbaadiyey oo dalkan dhisnay mar labaad waxaad u baahan tihiin inaa isu timaadaan inaad dalkan ka tashataan aayihiisa dadka dhimanaya waa idinka kuwa qaraxa ku dhimanaya waa idinka kuwa dactarada ku dhimanaya waa idinka kuwa badaha ku dhimanaya waa idinka waxaan leeyahay waa in aad dalkan ka tashataan aayihiisa ugu dambayntii saciid maxamed cabdiwaaxid oo la taliyo amni u soo noqday duqii hore muqdisho ayaa soo jeediyey in bulshada loo soo dhoweeyo dowladnimada taasoo sida uu xusay door weyn ka qaadan karta sugidda amniga caasimadda mushkiladaha aada ayay u badan yihiin marka laga hadlayo amniga magaalada muqdisho dhinacyo badan ayayna ka yimaadaan laakiin waxaa aniga ila tahay horta marka hore asal waxaa u ah dowladnimadan aan haysanno in shacabku ay dareemaan oo lahaansho dowladnimada in ayaga ay leeyihiin dareen ah horta in la abuuro taas oo aan la abuurin waxaan isleeyahay amniga aada ayuu u adkaanayaa in laga shaqeeyo marka dowladda waxa ugu muhiimsan haddana ay ku jirto oo runtii ku ammaanayo meelaha qaarkood waa in shacabka loo dhowaadaa shacabka haddii aan loo dhowaan mushkiladan kala go-a shacabka iyo dowladda ayaa sabab u ah in dhibaatada ay magaalada muqdisho ku sii socoto marka waxaan u baahannahay lahaansho oo ah wada lahaansho dowladda dadka ku jira iyo shacabku in ay dareemaan ilaashadaan nidaamka dowliga ah si amniga khataraha ku soo aadan magaalada muqdisho ee mar walba ku dhaca looga hortago weerarkii jimcihii liida ka dhacay ayaa noqday mid shacabka caasimadda ku soo kordhiyey qalqal amni oo hor leh waxaana dadkii halkaasi ku geeriyooday u badnaa dad dhallinyaro ah kuwaasoo waqti ku qaadanayay xeebta liido islamarkaana aanay jirin waxay galabsadeen iyo sabab loo beegsado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday dhallinyaro caan ka ahaa aaladda tigtooga oo muddooyinkan dambeba ku xirnaa muqdisho dhallinyaradaasi ayaa lagu xukumay dhammaantoodba inay ahaayeen la xukumay ayaa dhammaantoodba ahaa gabdho kuwaasi oo maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dembi la xiriira kicin dadweyne cabdulqaadir maxamed cabdulle okee ayaa warbixintan soo diray sagaal gabdhood oo dhallinyaro ah oo si weyn looga yaqaano baraha bulshada gaar ahaana mareegta tigtog ayaa maanta mar kale kasoo hor muuqday maxkamadda gobolka banaadir iyadoo maanta maxkamadda u fadhiisatay dhegaysiga eedda loo hisa dhallinyaradan xafiiska hareenta soomaaliya ayaa ku soo eeday dhallinyarada sida weyn caanka u ahaa baraha bulshada gaar ahaana tigtogga inay ku kaceen kicin dadweyne hurinta dagaalo sukeeye falal anshaxuma iyo eeda kale maxkamadda ayaana maanta mar kale u fadhiisatay eedda loo hisa dhallinyaradan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay eedda loo heysa dhallinyaradan ayaa ugu dambeyntii go-aan maxkamad ka soo saartay waxaana toddoba ka mid a gabdhahan lagu xukumay lix bilooda xabsi ah halka laba ka mid a lagu waayey eedda lagu soo eedeeyey maxkamadduna dib ugu celiso xorriyadooda xafiiska hareenta soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa eedda dhallinyaradan waxaana dhallinyaradan markii lasoo qabta loo gudbiyey xabsiga dhexe ee xamar ugu dambaynsa maanta maxkamadda gobolka banaadir ayay ka soo saartay go-aan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaana qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa hore u soo qabqabta dhallinyaradan waxaana xilligaasi booliisku ay sheegeen inay ka hortegayeen falal kicin ah oo si weyn kaga socday baraha bulshada ayna ku mashquulsanaayeen dhallinyaradan waxaana la sheegay meelaha qaar dhallinyarada in lasoo qabtay iyagoo si safka saf ah isku hor fadhiyay qayb ka mid a degmooyinka gobolka banaadir xilligaas oo si weyn ay magaalada muqdisho dareen kaga abuurtay doodaha adaga isku dhaafsanayeen baraha bulshada cabdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho
waa tahay weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan ajaanibta ku sugan dalka lebnaan ayaa loogu baaqay si deg deg ah in ay markaasi dalkaasi isaga baxaan faransiiska ayaa isna ka digay in xaaladdu ay kacsan tahay iyadoo iiraan iyo xulafadeedana ay u diyaargaroobayaan dhowr qof oo miisaan culus leh oo israa'iil ay dishay sidii ay ugu aargudi lahaayeen warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka e f b waxaa noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan dhaqdhaqaaqa xisbullaha ee iiraan taageerta ee lubnaan oo tan iyo markii uu dagaalka qasa ka qarxay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay isweydaarsanayeen israa'il si maalinla ah rasaas iyo duqaymo mararka qaara ayaa ku dhawaaqay inay dagaalyahanadooda ay xalay gantaalla ku garaaceen waqooyiga israa'il milatariga israa'il ayaa sheegay in soddon madfac laga soo riday lebnaan kuwaasoo intooda badan la qabtay iyadoo israa'il ay ku jirto feejignaan dheeri ah ayaa la filayaa inay tallaabo milatari oo weyn ay ka qaado kooxaha hubaysan ee taabacsan dahraan oo ay ku jirto xisbullah iyo weliba xamaas dhakhaatiirta iyo booliska ayaa sheegay in laba qof lagu dilay axaddii weerar toorrey loo adeegsaday oo ka dhacay agagaarka tal abiib ninka weerarkan geysta oo falastiini ah ayaa ka soo jeeda daanta galbeed ee la haysto waxaana toogta markii dambe booliiska iyadoo loo qaaday cisbitaal halkaasoo la sheegay inuu ku dhintay faransiiska kanada iyo urdun ayaa ka mid ah dowladaha ugu dambeeya ee soo saaray baaqyada ku aadan in muwaadiniintooda ay ka baxaan labnaan xaaladda amniye ee aadka u kacsan muwaadiniinta faransiiska ayaa si deg dega looga codsanaya inay ka fogaadaan u safrida labnaan iyadoo kuwii hore u joogana la farayo inay u diyaar garoobaan in ay hadda ka baxaan dalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu yiri qoraal baariis wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ay kasoo saartay maraykanka iyo britain ayaa iyana soo saaray dignino la mid ah tan dhowr diyaaradood oo reer galbeedku leeyihiin ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka axadiina shirkadda diyaaradaha ee qatar airways waxay sheegtay in iyadoo la eegayo xaaladihii ugu dambeeya ee libnaan duulimaadyadii dooxa iyo bayruud ay shaqayn doonaan si gaara saacadaha maalintii ilaa iyo isniinta dilka arbacadii loo geystay hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya ee dahraan saacado kadib markii israa'iil ay ku dishay hogaamiyihii milatariga ee xisbullah magaalada bayruud ayaa waxa ay dhalisay in ay wacad ku marto israa'iil inay ka aargoosanayso waxa ay ugu yeertay dhidabada iska caabinta kooxaha hubaysan ee ay dahraan taageerto israa'iil oo xamaas iiraan iyo kuwo kaleba ay ku eedeeyeen inay fulisay weerarkii lagu dilay haniya ayaan si toosa uga hadlin eedaasi israa'iil waxay wacad ku martay inay burburin doonto xamaas si ay uga aargoosato weerarkii aan hore loo arag ee toddobadii oktoobar ee sababay dhimashada kun boqol sagaashan iyo toddoba qof oo u badnaa rayid sida ay sheegtay wakaaladda wararka e f b oo ku salaynaysa tirooyinka rasmiga ee israa'iil maleeshiyaadka xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay laba boqol konton iyo kow lahaystayaal ah oo boqol iyo koow iyo toban ka mida weli lagu haysta kaza kuwaasi oo ay ku jiraan soddon iyo sagaal qof oo ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen ololaha israa'il ee ka dhanka ah xamaas ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay soddon iyo sagaal kun shan boqol iyo konton qof magaalada kaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi taasoon faahfaahin ka bixin dhimashada rayidka iyo kooxaha hubaysan haniya oo ahaa madaxii siyaasadda ee xamaas ahaana hogaamiyihii gorgortanka uga jiray dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ayaa dilkiisa waxa uu keenay su-aalo dhowr ah oo ku saabsan sida loo sii wadayo dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha qatar masar iyo maraykanka maraykanka oo xulufo la-ah israa'il ayaa sheegay in uu gobolka geyn doono maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal si ay u difaacaan shaqaalaha maraykanka iyo difaaca israa'iil falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in tallaabo wadajir ah balse la cabiray oo ka timid iiraan iyo xulafadeeda ay u badan tahay inay dhacdo halka dahraanna ay sheegtay inay rajaynayso in xisbullah ay si qoto dheer ugu dhufato gudaha israa'il iyadoo aanan lagu koobaynin bartilmaameedyada milatariga duqeymahaasi madaxweynaha maraykanka jo biden oo suxufiyiinta ay weydiiyeen inuu u malaynayo in iiraan ay gacmaha laabanayso wuxuu yidhi waan rajaynayaa ma garanayo axadda maanta ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safaade ayaa booqanaya dahraan si uu la kulmo dhigiisa iiraan sida ay sheegtay wasaaraddiisu dilka haniya wuxuu bariga dhexe u horseeday xaaladii ugu xumayd ee sannada soo marta sida uu sheegay ururka xasradaha caalamiga ah warbixin ay soo saareen sabtidii bishii abriil saddex iyo tobankeedii iiraan ayaa weerarkeedii ugu horreeyay abid ku qaaday dhulka israa'el iyadoo soo riday diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kuwaasoo intooda badan la qabtay kadib markii weerar ay ku dileen israa'il xubno ka tirsan ilaalada kacaanka weerar ay ku qaadeen qunsuliyadda dahraan ee dimashiq i c g waxay sheegtay in xaqiijinta xabajoojin dahsoon oo khaza ka hirgasha ay tahay sida ugu wanaagsan ee si micno leh loogu yarayn karo xiisada gobolka axadiina netanyahu wuxuu u sheegay golihiisa wasiirada inuu ku dadaalayo sidii uu dib ugu soo celin lahaa lahaystayaasha uuna diyaar u yahay inuu waddo dheer u maro yoolkaasi si loo gaaro
mahadsaned falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasio qortay a f b noo soo koobaysay markanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha oo uu inoo hayo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidaa soomaalida ku nool dalalka maraykanka iyo kanada oo kale ay sannadihii dhowaa uga soo muuqanayeen fagaarayaasha siyaasadda ayay xubno ka mid ah jaaliyadaha soomaalida ee yurub iyana bilaabeen inay u tartamaan doorashooyinka baarlamaanka heer qaran heer gobol ama kuwa dowladaha hoose qaar badan ayaana ku guulaystay oo hadda xubno ka ah baarlamaanada deegaanada ay ku nool yihiin ee dalalka ku yaalla yurub haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa dowrka ay jaaliyadda soomaalida ee holand ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda waxaa barnaamijka marti iigu ah faadumo faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada amestalvin ee dalka holland faadumo waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o waa mahadsantahay nuur thank you a bal marka hore inta aanan u gudagelin dowrka siyaasadda ee soomaalida holland iyo guud ahaan yurubba noo faahfaahay xaaladda guud ee soomaalida ku dhaqan dalka netherlands ama holland
nuur aada umahadsan tahay maanta inaad aniga iga dhigtay qofka aan martida ku ah haddaan kaaga hadlo xaaladda dadka soomaalida halkan degan soomaalida halkan waxay soo galeen sanadihii badankooda waxay soo galeen sanadihii siddeetan sideedii ilaa iyo tan sagaashan iyo labadii ilaa iyo waqti badan waa lasoo galaayay wadankan dad badan oo soomaaliya joogi jiray sanadkii labadii kunaa dad badanna ka guureen dadka waxay iskugu jireen waagii hore soo qaxay dad oo maarata magaalooyinka waaweyn ka imaaday laakiin sanadihii dambe dad gadaal ka imaaday a aada usoo badanayay tirada guud ee dadka oo soomaalida oo degan holland hadda waxaa lagu qiyaasaa afartan kun macnaha meesha laga helana waxa waaye central statistic bureau meelay dhahaan oo lagu sheego qolo kasta ama ma dad kasta oo degan wadanka intay dheyihiin waayo haddii aan u nimaano mawduuca barnaamijka ka qaybgalka siyaasadda adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada aad ku nooshahay bal noo faahfaaha ka qaybgalka siyaasadda ee soomaalida dalka holland waktiguu soo bilowda wakti horta qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo siyaasadda wadankan gala aniga inta aan garanayo macnaha national levelka oo macnaha baarlamaanka guud ee wadanka wuxuu ahaa gabadha ayaan xirse cali la dhahayo oo la yaqaano ayaa waxay ahayd qofkii ugu horreeyay oo soomaaliya oo galay ahayd kadib horta national levelkaas cid gashay oo dambe ma jirto laakiin waxaa jira city councils waxay dhahaan golaha deegaanada ama golaha deegaanada inay soo galeen soomaalida hadda sanadahan ugu dambeeyey way soo galaayeen specially dadka soo galaayeen waxay ahaayeen dadka oo dhalinyarada ah oo wadanka la qabsaday oo wax ka bartay oo fahmay siyaasadda iyo macnaha waxa ay tarayso hadda sanadahan sanadkan ugu dambeeya waxaan ku nahay toddobo toddobadaas waa dad oo lix waa dhalinyaro waaye oo macnaha dad yaryar waaye anaa ku jiro macnaha qof oo xoogaa ka weyn dadkaasiito marka waxaa arkaysaa in maaragtay dadkii soomaalida kusoo baraarugayaan in siyaasaddii laga qayb galo marka way way soo socotaa hadda hadda dhalinyarada aaday usoo gelaysaa waayaha marka kafaaduma ahaan maxaa kugu dhaliyey in aad siyaasadda ku biirto
aniga horta waxaa igu dhaliyey aniga faaduma ahaan horta weligay activista ahaa qof u dhaqdhaqaaqda arrimaha ha dadka waxaa ahaa oo xaq xaqdarada iyo dadka laga xaqdaran yahay iyo maaragta dadka oo la liido ama waxyaabahaas baa arkay iyo iyo kala sareynta iyo qofka soo xuquuqda madaniga.
waxyaabahaas aad- aad- ha xuquuqda human rights camal oo kale anoo yar cid i bartay aysan jirinaaba iska ahaan jiray horta sidaas Een, markii wadankaana imaaday aniga jaamacadan ka dhigtay waxaan qaatay m b a master of business administration waxaan ka shaqeeyey kambaniyaal eh, kambaniyo waaweynaan ka shaqeeyey almost shan sano camal markaan ka shaqeynaya waxaa arkay inaysan ahayn waxa aniga igu jira oo ah maarata activist wax bedel eh, wax samee waxaas inaysan ahayn ahayd oo number is- aan maanta hore ka fadhidaa macnaha ma aysan ahayn wax oo aniga i- een, isiinaya motivation ama inspiration isiinaya waxaan sameeyey marka waa bedeshay marka waxaan bedelay shaqadaydi waa bedelay shaqadayda waxaan ka dhigay een, humanitarian eh, response inaan galo ama n g o yada dadka ka shaqeynaya eh, fundraising inaan sameeyo waxbarashada gabdhaha oo kale because soomaaliya waa ogtahay eh, waxbarashada gabdhaha aad ay u hooseysay marka n g o aniga waxaan kusoo darsamay markaas ku mashquulsanaa waxbarashada ilmaha marka waxaa ku daray in aan sameyno eh, wax la dhahaayo ii sheeg equal opportunity gabdhaha iyo wiilasha aan siino jaanis isku mid ah aan dhahnay waa sponsor marka sponsorship program aan bilownay marka waagaasaan n g o gaas anagoo kasoo tegey eh, eh, eh, macnaha kasoo tegey eh, business kasoo tegey waxaan soo galay non profit a imaaday laakiin non profitka wuxuu noqday wax inspiration ii ah oo oo xoogta ugu shaqeynaya waa yaabaysaa macnaha is- isma qasbaysid waa waxa aad rabtid ma aragtay marka sidaasaan aniga waxaa kusoo galay n g o oo hirda la dhaho Een, wuxuuna ahaa n g o weyn ilaahay haddana wuu jiraa oo maaragtay soomaaliyana waa ka jiraa halkaana waa ka jiraa aan maaragtay howlo badan qabanay weliba soomaaliya inteeda badan aan ka qabanay oon ahayn n g o meel keliya ku salaysnaa su-aasha ah maxaa adoo n g o dhinacaas ka imaaday siyaasadda kugu kalifay marka waxaa arkay siyaasadda inay muhiim tahay haddaad inaad wax bedeshid inaad dhinaca kale oo oo oo kur- oo miiska aad fadhiisatid because adiga markaa n g o tahay siyaasad lasoo sameeyaa implementation ku sameynaya waa fulinaysaa laakiin haddaad siyaasadda meesha lagu sameynaya inaad joogtid waa inaad dhinac kala fadhidaa marka waxaa dhahay meeshaan aniga hadda aan joogo oo ah inaa maanta dhan siyaasad lasoo gooyay annaga aan fulino ha- waxaa fiican inaad dhinaca kala fadhiisto oo siyaasadda marka la goynaya aan wax ka far- ka ogahay marka taasaa igu aa igu kaliftay waayo marka eh, marka laga hadlayo siyaasadda holland ma xisbi ayaad matalaysay ma si madax bannaan ayaa marka hore u tartantay sidee se idiin arkaan dadka soomaalida ah ee maaragtay magaalada aad ku nooshahay iyo magaalooyinka kale ee holland
Eh, siyaasadda holland horta adiga iskama soo tartami kartid kol eh, marka ugu horeysa waa inaad xisbi ka mid noqotid waayo ani waxaan ka mid ahaa horeyna uga sii mid ahaayo mar walba aan eh, eh, macnaha la socday siyaasaddiisa waxay ahayd xisbiga oo green partiga la dhaho iyo kan kale oo asagana labour la dhahaayo labadooda labour partiga iyo- iyo green partiga labadaasaan aad waa ugu xirnaa Eh, marka xisbiga green partiga ayaa waxaa kasoo baxay opportunity ah in maaragtay candidate aad soo noqon kartid oo aad- oo oo aad usoo waa soo codsan kartid inaad murashax marka noqon karto ha taasaa inaa musharax inaad soo noqon kartid marka taasaan twenty anigoo anigoo xataa si is ahaya okay iska fiiri waayo dadka markay musharaxiintii isku isku soo doxeynayaan waa inay xisbiga xataa lasoo shaqeeyaan wax badan ani xisbiga waxaan ka ahaa member un laakiin ma ahayn iskama ahayn xisbiga kama aada ugama shaqeyn jirin marka warqadaa iska qortay eh, motivationkaygana wuxuu ahaa dadka migrantiga ah iyo diasporaha Een, sidii macnaha wadankan ay joogaan uga qayb qaadan lahaayeen kii ay ka imaadeenna uga qayb qaadan lahaayeen
waa garta macnaha kan marka motivationkayga oo warqadii aan qortay iyo c v-gayga waxay ka arkeen macnaha backgroundkayga iyo waxaan sameeyey iyo intaan soo shaqeynaya waxaas marka waxay igu yeereen marka inaan interview sameeyo interviewga commissionka ay la sameeyey commissionka markaasna een, waxay ii- waxay isiiyeen marka number ay ku siinayaan aa ka gelaysid listiga doorashada liistiga la sameynaa marka liistiga marka waxay iga geliyeen numberka shanaad ilaa iyo almost sideed iyo toban qofaa lasoo sharaxay xisbigaas magaaladeena laga soo sharaxay marka horta kelidiisi saasaan ku imaaday oo musharax ku noqday Eh, marka musharax noqotid weli waxaa kuusii dhiman in lagu doorto oo aad heshid codod kugu filan si aa u fariisatid haddana eh, maaragtay eh, golihii deegaanka aa u fariisatid markaas kabacdi aniga kaambeynkayga bilaabay oo aan dadka u sheegay aan dhahay haye meeshaana ku jiraa ogaada marka magaaladeyda hadda dad badan oo soomaali ma degana laakiin waxaa degan dad badan oo ka imaaday syria eh, waxaa eh, waxaa degan suudana degan eritreana degan eh, waxaa degan dad kaloo ayagana awooda ajanabi ahaa degan iyo dad cadaan ah oo maarata dadka ajanabiga xataa laftirkooda jecel ama dumarkaba marka dumarkana oo dumarka haddana xijaaban waxaa lasii siinaya ahamiyad gooniya lasii siinaya sidii aan marka kambeynkeygii ku bilaabay oo markaas doorashada aan ku galay markii doorashada la gaaday aniga dadka soomaalida oo magaalo degan awalba dad iska yaray ahayn waa aruuriyey horta whatsappaan ku wada aruuriyey inaan mar walba la sheergaray informationada aan dhaho ogaada maaragtay arrintaasaa jirto cambaynka inaa is ila sii geshiin adinka io cambayn cambayn ila samaysiin cambaynka oo yurub laga sameynaya ka duwaya ka maraykanka maraykanka lacagaa lagu bixinayaa dadka waxbaa siinaya kana waxba bixinaysa afqalalan dadka inay baxaan waa iyaga ay isaga kaasoo cambayn gareeyaan marka saasaan ku sameeyey oo cambaynka aan ku galay alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horrey dhan waa ka hormarayba waaa waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdheheen see ku keentaa laigu dhahayno waxay weydiinaya strategigaaga waa maxaa kumalaho saasay igu dheheen adi strategigaaga waa maxaa ani strategy ma ah ciyaalkayga xataa waxaa waaye saaxiibadood ilaa meeshaan ay ku dhadhasheen moogtahay saaxiibadooda bostriska waxaas u dirdireen ay marka waxa waaye aniga marka horta ujeedadeydana waxa waaye oo siyaasadan ujeedada ugu weyna u galay waxa waaye in dadka yaryar oo dhallinyaradaa ay la kiciyo oo la activate gareeyo waa garta marka dhallinyarada cod fiican ka hesha dhallinyarada aada uga hela codka haa codka dhallinyarada aad igu badnaa oo aylai sheeg waxaa dhaha dhallinyarada aad kuga codaysay waa mahadsantaha khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan wada dhegeysano iyo su-aasha uu rabo inuu ku weydiiyo assalaamu calaykum v o a dhammaantiin waa idin salaamaya magacaygu waa mawlid mascade dhabarey oo jooga deegaanka jecboor ee gobolka mudug aad baan u salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo dhegeystayaasha iyo faadumaba waxaan rabay su-aal laba su-aalood aad u ka kooban inaan weydiiyo su-aasha koowaad waxay tahay dalka dadka yurub jooga maaragtay dalalka holland oo kale sida maaragtay yurub si guudba amay u sameyseen isku xir inay isku xirnaadaan oo iska warhayaan si maadaama ay qurbo joogaan dadku iskaga warhayo oo isku xirnaan ma u sameyseen su-aasha kale waxay tahay markaad ka qaybgalaysaan golaha deegaanka ma waxaad ku xulataan habkii qabiil ee forband fiveka ahaa mise qof aqoon u leh oo dalka uu la joogo maaragtay la dhaqmi karo maaragtay wax ka keeni kara miyaad ku xulataan mise waxaad ku xulataan habkii forband fiveka waa mahadsantiin
horta maxaa dhahaa soomaalida holland waa marka la fiiriyo soomaalida yurub degan soomaalida ugu fiican waaye ugu roon marka la fiiriyo wadamada kale waa dad maaragtay soomaalida holland waa dad aada u kala xishooda oo waxyaabaha badan oo qaladaadka maaragtay ka dhaca meelaha badan ama ishaysashada iyo maarata dhibaatooyinta dad dad ka roon waayo oo ka fiican waaye marka dhaqankaas waxaa keenaya dhaqanka waddankan oo ah dad iska degan ma arkin oo si si macquula u socda waaye marka soomaalida holland way isku xiran yihiin waa la iska warqabaa waa waa la isku xiran yahay inkastoo aysan ahayn marka ay noqoto in waddanka loo lobigareeyo oo wasaaradaha wasaaradda arrimaha dibadda oo kale iyo looga lobigareeyo xoogaa weli inaan ka jilicsanaha u malaysaayo meeshii la rabay aanaan ka gaarin laakiin soomaalida holland way fiican tahay midda kale oo ah su-aasha kaloo iweydiiyey oo ah sidaa lagu soo xushaa xulashada kanadaysiga ama musharaxyada ma aha dadka soomaalida ma soo xulanaya waxaa soo xulanaya xisbigaa xulanaya xisbigaa usoo tartamaysid oo ka qaybgelaysa aa kusoo xulanaya xisbiga marka wuxuu fiirinayaa c v-gaagaa la fiirinaya muxuu yahay resumeygaaga maxay tahay experiencegaaga waxaasaa la fiirinayaa marka taasaa lagu soo galaa siyaasadahan adduunka oo macnaha wadamada yurub laakiin laguma soo galo maaragtay sidaan soomaalida formuladan ay samaysto oo four point five la dhahayo waa yahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo soo dhawow walaal asalaamu calaykum marow faaduma waan ku salaamay waa bashiir cadow oo nairobi kaala soo hadlaaya inta badan waxaan maqlanaa in soomaalida holland degan ay ceyr ama kaalmada dowladda ku nool yihiin arrintaasi sideed uga wacyigelisaan jaaliyadda dadka soomaalida holland degan kuma noola ceyr soomaalida holland joogto badan dad badan oo soomaalida way shaqaystaan dadka maybe markuu qofka qaxooti yahay ilaa iyo sanadaha ugu horeeya oo uu wadanka la qabsanayo oo maaragtay uu degayo oo wax ka baranayo intaas waxaa laga yaabaa inuu ceyrta qaadanayo laakiin qofka mar haddii maaragtay uusan dhib qabin ama uusan jiranayn ama waxba uusan ama caruur yaryar aysan haysan hooyada waxa waaye shaqada shaqa waa la siinaya waxna waa la baraya waddanka wuxuu ku fiican yahay haddaad dhulka xaaqaysid shahaada laga ka qaadanaya shahaada dhulka xaaqid waa lagu baraya kabacdi dhulka si fiican xaaqay marka wadan oo waxawaaye oo wax walba qofka uu qabanayo shahaadou qaadanaya si uu sidai ay tahay ugu qabto marka dadka soomaalida ana maybe inta hore intay qaxootiga inay yihiin dad ceerta ku nool laakiin markii ay waqtigaas dhaafaan dad badan oo shaqaystaa jiro oo maaragtay aan ceyrka u baahnayn waddankana hadda shaqadiisa aaday u badan tahay shaqa la-aanaaba ka jirtaba halkii waxaa waxawaaye booska keliya oo macnaha boqolkii boosa waxaa u tartamaya hal qof macnaha shaqada aada u badanaa taal wadanka marka ceerta waxaasayta waa wax iska oo maarata dadka oo jiran iyo waxaas ay qaadanayaan ama ilmaha haysta ama dadka maaragtay marka weli aan si fiican luuqadihii iyo shahaadooyinkooda u qaadan laakiin sida badan dadka waxay ku nool yihiin waxay shaqaystaan
waaya maadaama adiga aad sheegtay in dad u badan maaragtay dadka soo galootiga ay kusoo doorteen waxyaabaha aad u ballanqaaday ama aad doonayso in aad ka bedasho nolosha soomaalida iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay maxaa ka mid ah aniga horta mid aad iyo aada muhiim u ahaydaa jirtay oo aan aada uga ballan qaaday dadkii soo doortay horta mid wuxuu ahaa women empowerment macnaha meelaha dumarka dumarka wax lagu baro ah meel xarun dumar xarunta dumarka inaa u sameeyo camal oo kale oo weliba dumarka ajanabiga ah dumarka maaragtay oo ajanabiga ah taas way ii suurta gashay waan waan dadaalnay dadaalo dadaalo hadda centerka hadda september taana la furayaa kaas miduu ahaa waxaa kaloo iyadana aada iyo aad aan maaragtay iyadana aan ugu ballan qaaday dadka qaxootiga ah oo wax bartay oo maaragtay ayagoo wax bartay imaaday wadamadan oo waaweyn qofka mar hadduu soddon iyo xoogaa ka weyn yahay waxbarashada waxa waaye dowladda ay ku bixiso friiga ma helayo waa inuu asaga iska bixiyo waay haddana markuu wax soo bartay shahaadadiisii haddana waxay noqonaysaa shahaado oo ka hooseysa shahaadooyinkii waddankan macnaha hadduu qofka kasoo qaado syria qofkii ka imaado dhakhtar ahaa hadduu rabo inuu halkan dhakhtar kasii noqdo shahaadadiis waa la qiimeynaya waxaa leeyahay intaasoo kale weli kusii dara even haddaa isbitaal ka shaqaynaysay macnaha adoo shaqaynaayo oo experienced ah waxaa lagu leeyahay shahaadadaada waa ka hooseysaa marka ani marka waxaan dadkaas ka ballan qaaday dadka oo highly educatedka ah oo ama syrian ha aadana oo qaxootiga ah in maaragtay magaaladeyda ay u sameyso program gooni ah oo dadka loogu sameynayo dhakso in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo la geeyo meel oo work experience ay ku sameeyaan kabacdina shaqooyinkai ayaga u qalmay ay qaataan taasoo kale ayadana aan aada uga shaqeeyey hadda haddadan june ayaa maaragtay maarata motionkaygaas la qaatay oo dadkaasita in maarata loo sameynayo program oo ka baxsan programmada kale marka taasoo kalena miday ahayd waxaan kaloo sameeyey dadka qaxootiga ah oo kale markay shaqo helaan camal hadday ka baxaan ceerta oo shaqo helaan haddii shaqada kasoo istaagto markay haddana ceerta kusoo noqonayaan waa inay haddana mar kale dalabaad badan sameeyaan rafaad intaas marka waxaa ku dhacaysa gaab yar oo income la-aan ah marka ani marka waxaan program waxaa soo saaray ah dadka waxay wix la dhahayo simple switch qofka haddii shaqada ka istaagto inuu quick ugu soo noqon karo shaqadii meeshiisii ceertiisii waxyaabo badan adiga adiga ilaa iyo intii aan ka ballan qaaday hadda waaba dhaafayba waayahay marka caqabadaha ugu badan maadaama aad in badanna ku noolad waddankaas haddana aad tahay qof siyaasi ah oo xildhibaan ah caqabadaha ugu badan ee ay soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah ay wajahaan walwalka idinku haayo maxaa ka mid ah horta caqabadaha ugu badan waddankan haddar sanadahan oo aada isku soo bedelay waayo xisbiga oo farrigtka ah qabsaday aada iyo aad wuxuu u noqday maaragtay xisbiga ugu weyn xisbigaasna labaatan sano waa jiraa labaatan sano sheekadiis waa lasoo maqlaayay inuu maalinba dhaho kitaabada waa la gubi karaa masaajidada waa la xiri waa la xirayaa waddanka waana laka qaatay hana loo xiro xuduudiyada ha la xiro yurub aan ka baxno maaragtay xisbi wuxuu ahaa intaasoo sano wax wanaagsan ayna kasoo yeerin marka laga dhinaca oo qaxootiga iyo ama dadka ajanabiga loo eego xisbigia hadda wuxuuba noqdayba sanadkaanayto doorashadii ugu dambeysay oo november dhacday xisbiga ugu weyn oo soddon iyo toddoba kursi helay oo dowladda soo sameynaya laakiinse su-aasha meesha taala waxay tahay xisbigaas keligiis ma shaqayn karo waa inuu la shaqeeyaa xisbiyo kale marka hadda dhowr xisbiyaa la shaqaynayso afar xisbiyo kale la shaqaynaysa umalaynaa xisbiyada la shaqaynaya marka waxay fiirinayaan ayaga way la shaqaynayaan laakiin marba waxay fiirinayaan constitutionka waxa ayaga ay keenaan muwaafaqsan yahay haddayna waafaqsanayn ma soconayso marka haddartaan already waxyaabo badan oo uu muslimka ka sheegi jiray oo udhi jiray masaajida ha la xiro iskoolada islaamka ha la xiro qamaarka dumarka qamaarada wata waxaas ma samayn karaan wixii dhan hadda wuu iska dhigay meel uu iska dhigay wuxuu yidhi waxaasna waa ka tegey laakiin dhibaatada waxa xataa developmentiga lacagta developmentigu joojiyey dadka uu keensaday xataa oo maaragtay dowladda ugu jiraan oo wasiirada iyo u noqdeen xataa waa dad lagu yaqaano oo discriminationka ama hadallada oo cunsuriyadda ah public ka sheegaayo oo telefishinada ka sheegaayo jooraalada ka sheegaayo marka qof walba wuxuu dhahaa ninkan ama naagtan see wasiir iigu noqon kartaa shalay annagayba nacaynayse hadalkaasayba lahayd see ku noqon kartaa aaminaad la-aantaasaa ka jirta oo dadka hadda dowladda waxay dhahaan dowladdaanito haddaa la dhisay almost my waxaa umalaha laba bilood meelaasay jirtaa laba bilood talow ma sii socon doontaa le intey bay gaari doontaa laleeyahay maadaama ay saas wixii ay samaynaysa ay tahay taas horta waa waxyaabaha welwelka aadka ugu badan dadka ku haaya oo maaragtay dowladdan cusub oo imaatay haddana rajo badanna way jirtaay oo xisbiyadii xisbiga hadda labaad oo ku xiga kuwaas waa xisbigeenna waaye xisbiga greenka iyo laborka waaye oo asagana aad u soo kacay marka waxaa la isleeyahay haddii doorasho kale imaato ayagaa number one noqonaya xoogaa dhibaatooyinkaas adiga waxaas oo xisbiga cusub hadda waddanka qabsaday kaasaa aada looga fakeraya waaya ugu dambeyntii marka dadka aad adigu ka mid tahay ee maaragtay ku biiray siyaasadda ama axsaabta ama dowladaha dalalka yurub ay ku nool yihiin sidee ayay u noqon karaan buundo ama bridge isku xira dowladahaas iyo dowladda soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed walaha su-aal fiican ay weydiisay tan hadda maalinta dhaweyd oo aan ka qayb galnay shirka daaxa oo diaasbaraha banel aniga aan ku jiray oo dad badan oo siyaasiyiina ku jireen waa looga hadlay dadka soomaalida horta adiga mar kasta soomaaliya tahay citizenship kasta qaado wadankaa ka imaatay mar walba waxawaaye waajibaa jira ay ku saaran marka waxaa ka fak waxaa laga fakeraya sidee loogu noqon karaa good will ambassadors macnaha dadkii wadankii laga imaaday safiiro ama danjirayaal ah danjirayaal camal see ugu noqon karaan marka waxaa waxaan aniga anig ka fakeray sida inaan bridge u noqono macnaha partnership hadii la haddii la heli karo maadaama partnership labada dowladood oo kale amaiskuxirka labada dowladood isku xirka labada dowladood laakiin anaga waxaan dhahnay haddii xataa opportunitigaas la sameeyo dowlad somalia waxaa looga baahanyahay dadkeeda imaanaya inay diyaarsan yihiin oo maaragtay ay yihiin dad og waxa ka maqan iyo waxa ay rabaan iyo siday u rabaan marka mar maalinteed waxaan dhahnay war haddii xataa anaka dadkaanito oo ku jiraan city councilada ama meelaha fifiican ku jiraan haddii xataa in inay sameeyaan connections connectionka waa inuu noqdaa mid aad ka faa'iidaysan kartiin ta labaad imageka oo wadanka soomaaliya dhahayo ayaa la bedelaya muuqaalkeeni muuqaalka soomaalida adduunka wadamadan yurub hadda ka yaala waxa waaye dad oo maalinba dagaal qarax uu ka dhacaayo maxaa dhahaa dad oo isheeg piracy iyo balaya oo ka jirto imagekaas waxaawaaye waxaa lagu bedeli karaa inaa meelaha ugu fiicantid hadda waa arteen adinka ilhaan oo idinkugu jirto senator ah imageka soomaalida dhan bedeshay adduunka dhan ka bedeshay even imageka gabar soomaalida bedeshay marka annaga marka haddaan siyaasadda ku jirno siyaasadda waxay bedeleysaa magaceeni soomaaliya inaan bedelno sida loo arko aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd faadumo faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada mestelvin ee dalka holland waxay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan hawada dib isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha ayuu kaasi ahaa aad ayaana u salaamayaa faadumo faarax oo xildhibaanka ah baarlamaanka magaalo ku taala netherland halkaasi aad naga dhegaysanayseena waa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risala hal eber labo
haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo soyaal f m
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m megahertz redio baydhaba f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashaniyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashaniyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan iyo tabinteenna tooska ah ee idaacadda fiidnimo duqayn ay israa'iil ka fulisay aroornimadii hore axadda maantayta ah dhinaca gaza ayaa waxaa ku dhintay siddeed iyo toban qof waxaana sidoo kaleeto ka mid ahaa dadka dhintay afar qof oo gabaadsanaya teendho ay ku noolaayeen xero barakacyaalo ku taalla gudaha dhisme isbitaal iyadoo dhinaca kaleetana ay weerar tooriyeen ah ka geysteen talaaviib nin la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo falastiin warbixintan waxaa qortay a p xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ku dhowaad toban bilood uu ka socdo dagaal gaza iyo dilka loo geystay laba xubnood oo sarsare oo weeraro kala gedisan loogu geystay lubnaan iyo iiraan toddobaadkii hore dilalka ayaa waxa ay keeneen hanjabaado aargoosi ah oo ka imaanaya iiraan iyo xulufadeeda oo ka dhana israa'iil waxayna sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaalka gobolka uu sii fidi karo haweeney toddobaatan sano jir ah iyo nin siddeetan sano jir ah ayaa ku dhintay weerar tooriyeen ah sida laga soo xigtay adeega samata bixinta israel ee megan david adam iyo isbitaalka ku dhow waxaana dhaawacmay laba qof oo kaleeto sida booliisku ay sheegeen weerarkaasi waxaa fuliyey nin falastiini ah oo ka mida sida la yiraahday dadka qunyar socodka oo shakiga badan aan laga qabin markii hore samata bixiyayaasha ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah laga helay saddex goobood oo kala gedisan oo mid walbaba isu jirta ilaa iyo shan boqol oo mitir booliisku waxa ay sheegeen markii horeeto in ay baadi goobayaan sidoo kaleeto dad kaleetoo la tuhunsanayaal ah oo laga cabsi qabay inay qayb ka ahaayeen in falkaasi ay qayb ka yihiin dilalka ah hase yeeshee markii dambe waxaa la ogaaday in hal qofoo keliya uu ku lug leeyahay israa'iil ayaa ku diirsanaysa ka aargudashada taliyo sare oo xisbulaahi ah oo lagu dila weerar ka dhacay lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadda xamaas ee weerarkii ka dhacay caasimadda iiraan lagu dilay asbuuci hore labaduba waxa ay xiriir toosa la lahaayeen ayay yidhaahdeen dagaalka ka socda gaza kaasi oo ka dhashay weerarkii xamaas ee ku qaaday israa'iil toddobadii bishii oktoobar kaza ayaa duqeymaha israa'iil ay ka fulinayso horaantii axaddan maantayta ah waxa ay ku garaacday xero ciidan oo ay ku nool yihiin dad falastiiniyiin ah oo markaasi barakacayaal ah waxa ayna dadkaasi gabaadsanayeen isbitaalka al aqsa halkaasi oo ay ku dhinteen afar qof oo ay ku jirto hal qof ah oo dumar ah qaar kaletana ay dhaawacyo kasoo gaareen sida ay warinayso wasaaradda caafimaadkae gaza wariye ka tirsan wakaaladda wararka associated price ayaa muuqaal uu soo duubay waxaa la arkayaa rag ka ordaya goobta islamarkaasina caawinaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo kuwa meydadka ayagoo markaasi isku dayaya in ay damiyaan dabka halkaasi ka holcayay milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen rag falastiiniyiin ah oo mintidiin ay ku sheegeen kuwaasi oo ay sheegeen inay sababeen qaraxyo labaad oo halkaasi ka dhacay taasi oo muujinaysa joogitaanka ayay yidhaahdeen hub cusub iyo dad halkaasi ku jira isbitaalka deeral balax ayaa waxaa xaruntiisa ugu weyn ee caafimaadka ee ka howlgashaa bartamaha gaza waxaana kumanaan qof oo halkaasi jooga ay ka dhiganayaan gabaad kadib markii ay kasoo carareen guryihii ay ku noolaayeen ee ku yaalay dhulka dagaalka uu ka socdo weerar kale ayaa waxa ay ka dhaceen guri ku dhow deerul balax waxaana lagu dilay gabar yar iyo waaridkeed sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka weeraro kaleta ayaa waxaa lagu qaaday guri ku yaalla waqooyiga gaza waxaana ku dhintay ugu yaraan siddeed qof oo ay ku jiraan saddex caruura waalidiintooda iyo sidoo kaleta dad waayeella ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza saddex qof oo kaleeto ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday baabuur magaalada gaza dhex socotay sida laga soo xigtay difaaca madaniga ah ee halkaasi duqeymo israa'iil ee ka geysatay xarun dugsi oo ku yaala magaalada gaza ayaa sabtidii waxaa iyagana ku dhintay lix iyo toban qof halka sidoo kaleetana koob iyo labaatan kaleeto ay ku dhaawacmeen milatariga israa'el ayaa si joogto ah ugu eedeeyey sida ay yidhaahdeen dagaalyahanada falastiiniyiinta inay gabaad ka dhiganayeen goobaha dadka rayidka ay ku nool yihiin taasina ay keentay in la duqeeyo israa'el waxa ay sheegtay inay isku dayeyso inay ka fogaato inay waxyeello u geysato dad rayid ah balse milatariga ayaa waxa ay sheegeen inay aada u adag tahay taasi in la ogaado sababo la xiriira dadka shakiga laga qaba inay dhexgelayaan dagaalyahanada falastiiniyiinta ah kooxda xamaas ayaa waxa ay dishay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof oo u badan dad rayid ah waxa ayna qafaalatay laba boqol iyo konton qof oo kaleeto kadib markii ay weerar ku qaadeen koonfurta dhinaca israa'el ayaa bishii oktoobar toddobadeedii xamaas waxa ay ku dishay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof oo israa'iiliyiin ah weerarkaasina waxaa ka dhashay kii ugu ballaarnaaya israa'el abid ee ku qaada gaza kaasooy ku dishay ku dhowaad haatan sida la leeyahay soddon iyo sagaal kun shan boqol iyo konton falastiiniyiin ah sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee falastiin tan iyo markii weeraradaasi ay bilowdeenna shan boqol iyo sagaashan falastiiniyiin ah ayaa waxaa lagu dilay dab ka kacay daanta galbeed oo israa'el ay haysato tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday inta badan waxaa la dilay intii ay socdeen dadkaasi duulaanka israa'el iyo sidoo kaleeto mudaharaadyada rabshadaha wata israa'el ayaa waxa ay qabsatay daanta galbeed gaza iyo bariga qudusba dagaalkii la magac baxay middle east ee kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waxaana falastiiniyiintu wixii xilligaasi ka dambeeyey ay u muuqdeen inay iska caabin badan ay wadeen ayaga oo doonaya in saddexdaasi dhulba ay helaan oo ay dib mustaqbalka ula soo wareegaan warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka a p halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan sahra dawo codkaasi baxsan ee saharadawo idaacaddeenii galabnimo iga raalli ahaaday waa habeennimo xaggiina afrikada bari ayay gabagaba u ahayd waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa haatan isma dhaafine nabadgelyo
Thank you.